halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaay waa isniin labada bisha oktoobar sanadka labada kun iyo saddexiyo labaatanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah sahre ciidla nuur qodobada aan idinku hayno idaacadda saakiya caalamka waxaa ka mida dalka kenya oo la sheegay in dhaqashada geela iyo iibka caanaha geeluba ay kor u kaceen
xilligan horta waxaa lagu jiraa kenya xilli iska dhulka intiisa badan oo xagga gudaha kenya ay barwaaqo tahay geeluna hadda waa dhalay caanihiisuna waa saa'id waa badan yihiin xilligii oo la dhihi jira hay sii soogno caanuhu ay saa'id u badan yihiin baa lagu jiraa maasha allah waana barwaaqaysana suuqna way leeyihiino geel wuxuu joogaa adugu hadda geelan hadda wuxuu joogaa meel yaha bisil nairobi ilaa boqol kilomitr bay jirtaa
waxaa kale oo aanu idiin haynaa allaha u naxariistee bashiir xaddi oo ahaa abwaan soomaaliyeed oo dhulka soomaalida aada looga yaqaanay oo lagu aasay magaalada boorama waxaa kaloo aad maqli doontaan qaramada midoobay oo ka digaysa dhibaatooyin caafimaad iyo macaluul daran oo ay ka dilaacday amaba ay la daalaadhacayaan dadka ku dhaqan dalka south suudan qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa marka horese warkii dunida dalka maraykanka weli waxaa ka socota dood adag oo la xidhiidha hanaanka loo qorsheeyey kharashaadka miisaaniyadda iyo qoondada ay dowladdu meelaha qaar u calaamadisay oo ay xisbiga jamhuuriga mudanayaasha ka soo jeedaana aada u diidan yihiin doodan ayaa weli aada loogu kala qaybsan yahay xilliga dowladda maraykanku ay habeennimadii axaddu soo galaysay si yar uga badbaaday in la xidho kadib markii miisaaniyad kooban oo kumeel gaadha ay mudanayaasha labada aqal ee koongareesku ansixiyeen miisaaniyadda kumeel gaadhka ah ayaa shaqada dowladda sii wadaysa muddo shan iyo afartan cisho ah taasi oo gaadhsiinaysa ilaa bartamaha bisha noofembar geesta kale maad gates oo ka tirsan aqalka hoose ee koongareeska islamarkaana laga soo doorto gobolka florida kala tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa shalay axaddii ku hanjabay in uu keeni doono mooshin xilka lagaga tuurayo afhayeenka aqalka wakiilada ee maraykanka kafin macarthy kaasi oo uu ku dhaliilay qaabkii uu u maamulay intii ay socotay dooda miisaaniyaddu gaar ahaan maalmihii sabtidii iyo axaddii sabtidii iyo jimciyaan idhaahde kaasi oo la sheegay in uu ogolaaday dhinaca dimuqraadigu doodoodii dhinaca ay u badnayd maad gates ayaa sheegay in uu ku dhaargalay in uu xukunka ka tuuri doono amaba uu keenayo mooshin awoodda lagaga qaadayo macarthy taliyayaasha ciidamada dalka maali ayaa axaddii shalayto sheegay in dagaal cusub uu ka bilowday waqooyiga dalkaasi waxaana ilaa xalayto goor dambe xilliga dalkaasi dagaal culusiu dhex marayey ciidamada milatariga iyo kooxaha hubaysan ee kasoo horjeeda dowladda islamarkaana doonaya inay dalkaasi ka go-aan qaar ka mida madaxda ciidamada oo warbaahinta bulshada fariimo soo dhigayay iyagoo dagaalkaasi ka warbixinaya ayaa sheegay in jabhadda la dagaalamaysa ay yihiin argagixiso duulaan ku soo qaaday dalkaasi ku yaala galbeedka afrika ee maali balse warar laga soo xiganaya jabhadda dagaalamaysa ayaa iyaguna sheegay in ay qabsadeen tuulooyin horleh jabhaddan oo lagu magacaabo al asawaad ayaa la sheegay in ay magaca sumadooda loo soo gaabiyo c m a waxaana ay isbahaysi dhowlo leeyihiin kooxda kale ee loo yaqaano tawaareg oo badankoodu ay dhowaanahanba u dagaalamayeen dowlad madax bannaan amaba ka baxsan dalka maali ma jirto faahfaahinta warar dheeraada oo madax bannaan oo ku sugan amaba ku saabsan dagaalkaasi intaa dhegeystayaal waxaa ku eeg warkii dunida subax wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington aynu ku bilownay magaalooyin kala duwan oo dalka kenya ka tirsan waxaa ku soo badanaya dhaqashada geela gaar ahaan kuwa loo dhaqanayo ganacsi ahaan iyo sidoo kale iibka caanaha geela oo kor u kacay magaalooyinka dalkaasi sidoo uu ku soo waramayo wariyaha v o a yaasiin ciise wardheere iyadoo ay sii kordhayso baahida ay dadku u qabaan caanaha geela iyo weliba manaafacaadka geela ka soo baxa dalka kenya iyo wadamada ologolaa gaar ahaana codsiyo hadda ka soo baxaya dadka soomaaliyeed iyo weliba dadaan soomaali ahayn oo geela dhaqda gaar ahaana wadamada dariska laa dalka kenya iyadoo geel fara badan oo soomaaliya ka yimid iyo ka kenya gobolada waqooyi bariba ay aada u soo badanayaan dadka ajnabiga ah ee geela dhaqda ayaa iyagana tiradoodu ay sii kordhaysaa gaar ahaan meelo ka mid ah dalka kenya iyadoo la xaqiijiyey baaritaanadii ugu dambeeyey in caafimaadka caruurta iyo korriimadooda iyo guud ahaanba dadka biniaadamkaaba ay geelu markaasi wax badanoo manaafacaada ay ugu fadhiyaan taasina ay ka mid tahay waxyaabaha sii kordhinaya baahida dadku ay u qabaan dhaqashada geela gaar ahaan nidaamkan casriga ah ee daaqsinta iyo biyuhuba isku meel ay ku yaalaan dad fara badan oo soomaaliya ayaa geela dhaqda hase yeeshee geelii aynu naqaanay ee soomaaliya iyo gobolada kale ee galbeedka lagu dhaqi jiray waa ka duwan yaha geelani geel foofo oo dhul ballaaran daaqa inta badan ma aha laakiin waxa uu leeyahay xirmooyin waaweyn oo geelu uu cawska iyo daaqa uu ka helo islamarkaana caanihiisa la geeyo meelo badanoo ay nairobi ka mid tahay dadka geelaasi tabcay islamarkaana caanaha isliig ku iibiya ayaa waxaa ka mid ah maxamed cabdi burgal toddobaadkan ayuu soo booqday xerada geela markaasuu v oda uga warramay wuxuu geela ku arkay iyo caanuhu inay xilligan kordheen iyo inay degeen
bismilah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah yaasiin waa mahadsan tahay xilligan horta waxaa lagu jiraa kenya xilli ay iska dhulkaintiisa badan oo xagga gudaha kenya ay barwaaqa tahay geeluna hadda waa dhalay caanihiisuna waa saa'id waa badan yihiin xilligii oo la dhihi jira hay sii soogno caanuhu ay saa'id u badan yihiin baa lagu jiraa maasha allah waana barwaaqaysana suuqna way leeyihiinoo dadku way baranayaan caruurtaa la siiyaa dadka qurbaha ka yimaada aada u isticmaala waxayna u fiicanyiin dadka sida caruurta oo kale in badanoo aan maskaxda caruurta aan maskaxda aada uga korin ama hadalka dad soomaalidu tiraha otiisamka cudurka le ku dhaco baa badanaa caanaha geela aada dhakhtarada ugu soo qoraan dadka soomaalida ee kalena waayeelka ama dadka sonkorta iyo waxa qabana way u fiican yihiin marka caanaha geelu aad bay waxtarkooda u fiican yahay suuq fiicanoo buuminana way leeyihiin marka maasha allah waa intaas maxamedow geelow inta badan goboladan koostiga ama xeebaha ilaa iyo gobolka waqooyi bari buu ku badanya geeliinu xaggee buu daaqaa xaggee buu joogaa yaa raaca yaa lisa geela waxaa raaca niman soomaali ah oo dhallinyaro ah baa raaco oo geel raacaas ka shaqeeya lacagna ku qaata iyo mushaar geel wuxuu joogaa adugu hadda geelan hadda wuxuu joogaa meelyaa bisil oo u dhexaysa lamaanga iyo iyo udhaxaysa iyo kijaadho nairobi ilaa boqol kilomitir bay u jirtaa marka waa dhul buraleey oo iska beera ahaan u xidhanoo waaweyn oo intaasoo kilomitirba ninbaa adigu dad baa leh waa laga kiraystaa dhulkaasu geelu iska daaqa waa dhul hawda laakiin waa dhul oo dad leeyahay oo beera camal ah waxaan maqalnay geela inta badan soomaaliya ayay ka yimid iyo goboladan ee koonfurta ee kenya meelo ka mid ah waa xaggee geeliina laga keenay inta badan geela inta badan wuxuu ka yimi dhulkan soomaalidu degto ilaa wajeer iyo dhinacanuu ka soo jeedaa marka hore marka dambena xaggan gudaha kenya uu soo gudbay oo dhulkan masayda iyo halkan laakiin asalahaan geelu ilaa iyo hadda wuxuu aad u joogaa gobolka xeebta iyo magaalada foy eriyadeeda iyo dhulkaa geelal badan baa ku dhaqan gudaha kenya o dhan aad buu hadda geel usoo galay dad kaleoo aan soomaalida ahayn oo geela dhaqdaana way jiraan dad caddaanaa jiro oo ku dhaqdaa xaggan gobolka la yidhaahdo magaalada yanyuki halka gobolka central dhinaciisa ku dhaqda masayda hadda dad ka mid a dhaqda marka geelu waxaad moodaa in aad loo soo fahmeeyo dad badan oo aan soomaalida ahayn oo markii hore aan yani dhaqan jirin ba hadda geela dhaqda caanaha geela dadka caba marka soomaalida laga reeba ayay u badan yihiin
soomaalida horta lambar wana oo soomaalidu waa dad caana geel ku soo koro ilaa asalaho iyo dhaqanka iyo xoola dhaqannimada keenaya laakiin dad badan oo hadda soo baranayaa jiro oo dadka kenyaankaabaa qaata dadka caddaanka hindida iyo dadka waddanka jooga o dhan waa aad bay u isticmaalaan dad badan oo ilaahay dhakhtarraa noo soo qorayoo iyagoo raadinaya yimaadaana way jiraan marka xaggee ku iibisaan marka ee suuqa ee qofkii hadda caanaha u baahan ay ku dhagaysanayeen hadda dukaankaygan hadda aad igu waraysanaysa anugu ku gadaa six street nairobi sli meel kalena way jirtaa oo aanu ku gadno oo ah magaalada hoose masaajidka jaamiya mooska agtiisa aad baad u mahadsantay maxamed cabdi burgal oo ka mid a dadka geela dhaqda isla markaana caanihiisa ku iibiya xaafadda islii oo aan kula kulmay magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere v o a nairobi
subax wanaagsan dhegaystayaal allaha u naxariista ee waxaa lagu aasay magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal abwaan bashiir xaddi axmed oo ka mid ahaa hobolladii waaberi aaskiisa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda somalilan bahda dhaqanka iyo weliba dad kale oo tiro badan warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa boorame nooga soo diray wariyaha v o a haashim sheekh cumar good
allaha u naxariistay waxaa maalintii shalay lagu aasay magaalada boorame ee gobolka awdal abwaan bashiir xaddi axmed oo ka mid ahaa hobolladii waaberi islamarkaasina ahaa heesaa iyo danan curyo laxamadiisa la jeclaa bartamihii lixdamaadkii iyo dhammaadkii toddobaatanaadkii marxuumku wuxuu ku dhashay dabayaaqadii kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo afartankii magaalada hargeysa wuxuuna dugsiga hoose dhexe ka galay magaalada boorame ee gobolka awdal aaska marxuumka oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin xukuumadda somalilan ka socday iyo bahda hal abuurada somalilan waxay ku dheeraadeen wanaaggii shakhsiyadda marxuumka iyo inuu ka mid ahaa abwaanadii waaweynaa ee u hiidiyey fanka iyo dhaqanka af soomaaliga sida uu tilmaamay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee somalilan siciid xasan habane iyo abwaanada ka soo qayb galay aaska marxuumka abwaanku wuxuu ahaa nin weyn ilaahay baa weyne qaranka usoo shaqeeyey fanka iyo dhaqanka bulshada soomaaliyeed guud ahaan intaa soomaalia ku hadashana wax weyn ku soo kordhiyey ahaa waxa weeye mid ka mida madrasadaha dadku ka baxaan ay wax badan ka kororsadaan
abwaan bashiir wuxuu ahaa qof ka duwan abwaaniinta kale maanta uu saddexii toddobaatan jir afariy todobaatan jir ku dhowaa nin shaqaysanayey oo had iyo jeer fanka iyo wax laysku qaldaa iyo shaqada kale kaarkee shaqaynayey oo wax soo saarayey oo haddii badanka leeyahay mufakir ahaa oo isaga oo ku dhex jira oo fanka ku dhex jira oo mufakira oo samaynaya oo kicinaya dadka oo wax taraya oo waxu sheegaya oo hagaya haddana muruq maal ahaayoo shaqaysanayay oo ilaa iyo ama dibadda ha ka shaqaystaan ama gudaha ka shaqaysanayay ayuu ahaa dugsi meel wax laga barta wuxuu qofkii ag joogay wax ka baranayay maanta insha allah dee wasaaraddii way joogtaa dib baynu isaga soo noqon doonaa taariikhdiisu waa taariikh fac weyn waa taariikhku ay u baahan tahay inay dhallinyarada maanta joogtaa barato waa taariikh rukun u ah jamhuuriyadda somalilan iyo inta fanka ehel u ahba qalbiyadeenna iyo wadnayaasheenna wuu ku wen yahay wuxuu ka mid ahaa fanaaniinta waaweyn waaweyn ee haddana wax bartay markuu fanka gelayey wuxuu ku jiray kuliyaddan la odhan jiray la foole ee macallimiinta ka soo baxaan iyadoo la odhan jiray intag markaa oo macallimiinta dugsiyada hoose dhexa ay ku jiraan wuxuu ka door biday inuu leexdo fanka iyo inuu u hiiliya afkiisa laakiin intaan bashiir qaada wuxuu ahaa nin dhaqanka iyo fanka isku milay fankiisu wuxuu ahaa mid dhaqanka soomaalida ku salaysan wuxuuna ahaa nin dhaqan fiican oo aabba odayah oo nakala maslaxa intuu gobolka joogay abwaan bashiir xaddi axmed wuxuu fanka ka tegey wixii ka dambeeyey kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo toddobaatankii oo uu dhoofay dalka sacuudi carabiya isagoo ka shaqayn jiray shirkad dhismaha ah oo degganayd magaalada maka almukarama ee boqortooyada sacuudi carabiya wuxuuna dalka ku soo noqday wixii ka dambeeyey labadii kun iyo tobankii oo uu degay magaalada boorama kana tirsanaa wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta ee gobolka awdal marxuumka ayaa laxamada lagu xasuustay heesaha waxaa ka mid ahaa laxanka heesta ahayd hoombare libaax bay soo wadaa ee ay isaga iyo hibe maxamed wada qaadayeen haashim sheekh cumar good v o a buurama
waa hagaag dhegaystayaal in ka badan laba iyo afartan kun oo haweenah ayaa la sheegay in ay ka tirsan yihiin ciidamada militariga ee dalka ukrain iyadoo oo wasaaradda difaaca ee ukraina ay dhowaan si rasmiya u ansixisay labiska dumarka ciidamada ku jira lisa balakeris ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada kiyef waxaana inoo soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan maria oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada qalabka sida ukrain ayaa markii ugu horreysay isku dayday inay xidhato dharka ciidamada
sababta aan tan hore u arki waayey waa qurux mariya oo aan magaceeda dambe sheegin ayaa tilmaamtay in tani ay tahay jaakadda ugu raaxada badan iyo labada surwaale ee xidhato tanii markii ay bilowday adeegeeda milatariga
moodeelku waa mid aad u fiican fiiri surwaalku si sax ah ayuu dhexda iila egyahay ma hooseeyo mana sarreeyo intaa waxaa dheer waa la hagaajin karaa waan hagaajin karaa oo waan yarayn karaa haddii loo baahdo mariya waxay ku biirtay ciidamada qalabka sida xilli ruushku uu bilaabay bishii februari sanadkii duulaankiisa ukrain sida dumarka kale ee milatariga ukrain waxa ay sheegtay inay heshay darays ragga ay xirtaan wuxuu u egyahay darayska uu leeyahay walaalkaa weyn oo kale waxbay ku siiyeen waana inaad ku hagaajisaa sida uu jirkaagu yahay cabirka kabaha ugu yar ayaa ka bilaabmaya afartan laakiin aniga waxaan qaataa soddon iyo lix marka waxaan sugayay wakhti dheer si aan u helo kabo igu habboon biqar waxay sheegtay in surwaalkeeda uu si liidata ugu dhigo islamar ahaantaasina aanu gaarinba wax ka badan hal howlgal
waxaan joognaa gobolka bakhmuud innagoo fulinayna howlo la xidhiira xuraynta dhulka hadda olga biqar iyo mariya waxay leeyihiin labis milatari oo loogu talagalay haweenka taas oo ay uga mahadcelinayaan tabarucyaasha ka socda hindisaha bulshada yukrain ee hubee haweenka hadda waxay ahaayeen kuwo la isticmaalay hal mar waxaad gelaysaa howlgal dagaal dhowr jeerna hoos ayuu u dhacaa tulliinkuna waa uu kala furmaa mutadawiciin ayaa samaynayay labiska dumarka muddo sannada haweenka safka hore ka shaqeeya waxay ku heleen labiska si bilaasha halka kuwa kalena ay bixiyaan lacag degsan iriana inycrok ayaa sheegtay in lagu tijaabiyey goobaha tababarka
waxaan ka soo ururinay muunado dharka dumarka ah oo ka yimid ciidamada kale ee adduunka heerarka neyto iyo labiska maraykanka ayaa loo adeegsaday saldhig ahaan sidoo kale waxaan u hoggaansannahay shuruudaha wasaaradda difaaca ee yukrein una dhiganta shuruudaha labiska ragga jaakad kugu dheggan waa lama huraan marka ay haweenaydu xidhato jaakadda xabadda difaacda haddii kale waxaa jiraya laalaab badan oo ka soo muuqda dharka xaddhaafka ah ee la sameeyo ama la qaato xilliga xagaaga marka heerkulku uu sarreeyo dharkan dheeraadka ah ayaa xoqmaya abuurayana
bishii agost ee ina soo dhaaftay wasaaradda difaaca ukrain ayaa ansixisay labiska xagaaga ee haweenka kuwaasoo la filayo in la helo dhammaadka sanadkan
aragti ahaan daraysku waxa uu la mid yahay darayska ciidankeenna guud waxaa loo qaabeeya sida qof dumara oo kale garbaha yaryar dherar yar oo gaaban gacmo dhuuban iyo dhexda oo noqon karta mid la hagaajin karo wasaaradda difaaca ukrain ayaa sheegtay in guud ahaan labaiyo afartanka kun ee haween ee ku jira milatariga dalka ukrain ay shan kun oo ka mid a yihiin kuwo hadda ka howlgala aagaga dagaalka
aad buu mahadsayay jamaal axmed cusmaan oo warbixintaasi inoo soo jeedinaya halkaad ka dhagaysanaysaan waa washington qaramada midoobay ayaa ka digay dhibaatooyin caafimaad iyo macaluul daran oo ka dilaacda wadanka south suudan xilli sidoo kale ay dhici karto in xaaladda dalkaasi ay uga sii daraan duufaanta loo yaqaano el nivo oo ah mid ku soo wajahan sida la sheegay gobolkaasi waxaana ay wadataa robab aada u xaddaafa qaramada midoobey waxaa kaloo ay sheegeen in lix milyan iyo bar dad ku dhow oo dalkaasi south suudan ku dhaqan ay la ildaran yihiin gaajo aada u daran iyada oo la sheegay in in ka badan sagaal milyan oo qof oo kale ay gargaar biniaadaminimo u baahan yihiin warbixin amuurahaasi ay v o edu ka qortay oo ay soo dirtay wariyaha v o e lisa shlein waxaa inoo soo koobaya faarax maxamed cali faarax buluug hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ka dhigaysa in heerka nafaqo xumida ba-an ee sii kordhaysa gaajada daran iyo xaaladaha caafimaad ee sii xumanaya ay khatar gelinayaan nolosha iyo fiyoobida malaayiin qof oo ku nool waddanka south suudan iyadoo xaaladuhu kasii dari doonaan xilliga ay khalalaasaha cimiladu bilaabanayaan lishbak albrecht oo ah madaxa dhacdooyinka w h o ee geeska africa ayaa tiri south suudan waa dal aad ku arkayso saameynta isdabajooga ah ee colaadaha dhacdooyinka cimilada dhibaatooyinka gaajada iyo cudurrada dilaaca ee socda dhowrka sano waxay albrecht sheegtay in saddex ka mid ah afartii qof ee waddanka south suudan ay u baahan yihiin gargaar bini-aadanimo sanadkan qaramada midoobe ayaa sheegtay in lix milyan iyo saddex boqol oo kun oo waddankaasi u dhashay ay la ildaran yihiin gaajo aada u daran iyadoo in ka badan sagaal milyan oo ka mid a dadka waddankaasi oo labayo toban milyana ay ku tiirsanaan doonaan gargaarka bini-aadanimo iyadoo xaaladuhu sii xumaanayaan ayaa ururka caafimaadka adduunka waxa uu sheegay in shan boqol oo kun oo qof oo dheeraada ay sanadkan u baahnaan doonaan gargaar caalami ah kuwaas oo ay ugu nugul yihiin carruurtu albrecht ayaa tiri tirada carruurta ay haysa nafaqa xumida ba-an oo u baahan wax kaqabashada caafimaad ayaa sanadkan ka badnaan doonta xilli kasta afartii sano ee lasoo dhaafay waxay intaasi ku dartay in ku dhowaad boqol iyo konton kun oo carruur ah lagala tacaalayo nafaqa xumo aada u daran sanadkan w h o ayaa ka digtay dhibaatada bini-aadanimo ee soo food saartay waddanka south suudan inay kasii dari doonto bilowga duufaanta elnino oo ah ififaalo cimilo oo sababi kara in kulaylku uu sare u kaco islamarkaana roobabku ay noqdaan kuwa xaddhaaf ah daadadka iyo abaartu waxay sii kordhin doonaan gaajada laakiin sidoo kale waxay aada ugu dhowdahay inay kordhiso khataraha cudurrada kanaacadu keento gaar ahaan malaariyada iyo xanuunada sababa qandhada daran iyo sidoo kale cudurrada ka dhasha biyaha ayay tiri albrecht oo intaasi ku dartay in duumadu ay ka mid tahay shanta sababood ee ugu badan ee dhimashada waddankaasi albrecht oo dhowaan ka soo laabatay safar ay ku tagtay waddanka south suudan ayaa waxay booqashadeeda ku tagtay xarumaha daryeelka caruurta ay haysa nafaqa xumida ba-an ee ku yaalla magaalada caasimada ah ee jubba iyo sidoo kale magaalada bunita ee xarunta gobolka unity iyadoo ku sugan caasimada kenya ee nairobi ayay jimcihii u sheegtay saxufiyiinta inay daawatay dhakhaatiir isku dayaya inay nafaqeeyaan dhallaanka si loo badbaadiyo noloshooda mid ka mid a xarumahan waxa ay sheegtay inay ku aragtay ilmo ku dhintay gacmaha hooyadood
kaasi wuxuu ahaa faarax maxamed cali faarax baluu oo warbixintaasi inoo soo jeedinaya halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o w washington
bandhiga v o a barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o e waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o e
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
wagaag dhegaystayaal haatana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha uu qaado fanaanka axmed cali cigaal
dad hargeysa soo maray haadiyaday igu dhiiba mahalkii dharaartii casarhiima mawxiga dad hargaysa soo maray hadiyada igu dhiiba maalinkii ugu horraysay ihaleelay caashaqo ma halkan fadhiista maalinkii ugu horraysay ihaleelay caashaqo ma halkan fadhiista hami anigoon qabin haween anigoon rabin heestu iga yeerta mahoygii jacaylkee hami anigoon qabin haween anigoon rabin heestu iga yeerta habaykii taariikhdiyey aha maalintii hilaadiyey haatan saacadday tahaye aha iyo maalinkii laay helaaye isku soo hagaage habaykii taariikhdiyey maalintii hilaadiyey haatan saacadday tahaye iyo maalinkii laay helaaye isku soo hagaage mahiba qudgooniyo mankahega saaro kahiraya kaymaha mahiba qudgooniyo mankahega saaro kahiraya kaymaha
wagaag heestaasi waxay ugu dambeysay idaacaddeenii subaxnimo intaynu mar kale hawada ku kulmaynana waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
habeenkii taariikhdii